habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga e v o a oo idinka imanaysa magaalada washington
waa fiidnimo arbacaha bisha agustan waa shan sanadkuna waa laba kun iyo shan iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka iyo laba iyo labaatanka ah efemyada geeska afrika teleefoonada gacanta iyo boggeena v o a somaali com waxaana idaacaddana si wadajireeda kugu soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daandurey iyo xuseen barre aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a qaxooti soomaali ah oo ka soo laabtay dhadhaab iyadoo u n h c r ay sheegtay inay rajaynayso in shanta sane ee soo socota ay ku soo noqdaan dhammaanba qaxootiga soomaalida ee ku sugan dhadhaab dhadhaab waxaan ku sugnaa shan sano alxamdulilah hadda anaa si iskay xornimo ah waddan ugu soo laabtay gaar ahaan horta marka hore waxaan uga mahad celiyaa allah banaqashadayda marka labaad dowladda kenya dowladda soomaaliya iyo u n h c r yay u gacan siin aan ku soo laabta soomaaliya waxaa kaloo dhegaystayaal aan idin haynaa mas-uuliyiinta gobolka bokool oo sheegtay in guulo lixaad leh ay ka gaareen dagaalka al-shabaab toddobiiyo toban cisha oo howldala halkaasna waxaa ku soo aftarmay dagaalkii oo soo dhammaaday shacabkii bokool joogay dhammaantiina waxaan arrin farxad leh u sheegayaa in laga bilaabo saacaddan uu furan yahay jidkii oo yeed iyo xudur ay isku furan tahay oo xudur iyo ceelbardi isku furan tahay oo xudur iyo waajid ay isku furan tahay oo xudur iyo tiyaglow isku furan tahay oo gaarigii baydhabo saaka ka soo kacay uu soo galay maanta duhurkii
sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan dooddii gaabneed iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
imaatanka garoonka dowladaha caalamiga ee muqdisho ee boqol iyo lix iyo toban qaxootiga soomaalida ee kenya ayaa waxaay muujinaysaa bog cusub ee furmay ee hanaanka dadka iskooda u noqonaya saaka ayaa waxaa garoonka dowladaha ee muqdisho uu ka soo dega laba dowladood oo ka soo kacay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo ah kuwa ugu waaweyn ee qaxootiga dunida ayna ku nool yihiinna qaxooti soomaali ah oo tiradoodu ay gaarayso saddex boqol iyo soddon iyo saddex kun tallaabadani ayaa natiijadii ka soo baxday dadaalada guddiga saddexgeesoodka ah ee ay wada sameeyeen hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ee u n h c r soomaaliya iyo kenya si kor loogu qaado loona xoojiyo taageerada qaxootiga soomaalida ah oo iskoo dib ugu laabanaya guddiga ayaa kulan ay yeesheen sagaal iyo labaatankii bishii julaay ee naga tagtay waxay isku raaceen in kor loo qaado gargaarka loo fidinaya qaxootiga soomaalida ah ee ku nool kenya ee doonaya inay dib ugu laabtaan dalkooda iyadoo guddigana uu ku heshiiyey istaraatiijiyad saadaalinaysa in iskood ay dib ugu laabtaan afar boqol iyo shan iyo labaatan kun oo qaxootiga soomaalida ah muddo ku siman shan sannadood aqalka caday maraykanka ayaa sheegay in madaxweyne obama uu ka hadli doono codaynta uu koongareska u qaadi doono heshiiska nukliyeerka ee iiraan aqalka cad ayaa tilmaamay in madaxweynuhu arrintaasi uu kaga hadli doono khudbad imika si toosa uga socota telefishinada dalka maraykanka oo uu ka jeedinayo jaamacadda american university ee magaaladani washington khudbadda uu madaxweyne obama jeedinayay ayaa aqalka cad wuxuu sii sheegay inuu ku tilmaami doono go-aanka la xidhiidha heshiiska nukliyeerka ee iiraan inuu yahay go-aankii ugu adkaa uguna saamaynta badnaa ee lasoo darsa siyaasadda arrimaha dibadda ee maraykanka intii ka dambeysay dagaalkii ciraaq aqalka cad ayaa sheegay in madaxweynuhu isbarbar dhigi doono go-aankii lagu gaaray dagaalkii ciraaq iyo go-aanka uu koongaresku ka qaadan doono heshiiska nukliyeerka ee iiraan wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa sheegay in dalkiisu uu joojiyo howlihii dhismaha ah ee lagu muransanaa ee ay ka wadeen badda koonfureed ee shiinaha wang yi oo ka hadlayay kulanka ururka waddamada koonfur bari asia ee ka socda maleeshiya ayaa waxa uu u sheegay wariyaasha in shiinuhu mar horeba ay joojiyeen arrintaasi hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa ku soo beegmaya iyadoo xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry uu maanta gelinkii hore walaac uu ka muujiyey mashruuca dhismaha jasiiraddan ee dalka shiinuhu uu wado taasi oo loo arko inay tahay mid ay u isticmaalayaan arrimo military dalka shiinaha ayaa dhisayay jasiirado macmil ah goobtan oo ah biyo ay sheegtaan dalalka vietnam maleeshiya taiwan iyo philippines dadka rayidka ah ee wax ku noqday colaadaha dalka afghanistan sanadkan ayaa la sheegay inay ka badan yihiin dadkii ku dhintay sanadkii ugu dhimashada badnaa taariikhda colaadda ee afghanistan hadalkan ayaa waxaa ku dhawaaqay howlgalka qaramada midoobay ee afghanistan ee unama maanto arbaca sida lagu sheegay warbixinta ay soo saartay ururkaasi ayaa waxaa lagu sheegay in afar kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo labaatan qof oo rayid ah la diiwaangeliyey inay dhibaato ka soo gaadhay colaadda afghanistan lixdii bilood ee ugu horreysay sanadkan labada kun iyo shan iyo tobanka dhimashada kun shan boqol labaiyo sagaashan qof iyo dhaawaca saddex kun iyo saddex boqol iyo sagaal labaatan qof ayaa ka dhigan boqolkiiba hal inay korodhay tirada dadka rayidka ah ee si guud wax ugu noqday dagaalka marka la barbardhigo tirada dadkii dhintay sanadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii oo ahaa sanadkii ugu dhimashada badnaa ee abid la diiwaangeliyo dalkaasi afghanistan
si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington magaalada muqdisho waxaa maanta soo gaaray boqol iyo lix iyo toban qof oo soomaali ah oo qaxooti iskood ugu soo laabtay ah kana yimid xeryaha dhadhaaba taasi oo qayb ka ah heshiis saddex geesood ah oo ay hore u wada gaareen dowladaha soomaaliya iyo kenya iyo hay-adda qaxootiga ah ee qaramada midoobay ee u n h c r dadkani ayaa waxaa lagu soo dhoweeyey magaalada muqdisho mas-uuliyiinta hay-adaha qaxootiguna waxay sheegeen in dadkaasi ay gacan qabasho ay helayaan muddo ku meel gaara diyaarada ayaa dadkan si toosa uga soo qaaday dhadhaaba warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray weriyaheena v o a xasan kaafi qoyste qaxootigan oo lagu soo daadgureeyey laba diyaaradood ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ku soo dhoweeyey guddiga qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka iyo mas-uuliyiin ka socotay hay-adda u n h c r ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya guddoomiyaha guddiga qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka axmed daahir cabdikariin nuur ayaa sheegay in afar boqol oo kun oo qaxooti soomaali ah ay ku sugan yihiin dalka kenya kuwaasoo ay iska diiwaangeliyeen shan kun oo qof waxaana uu qeexay in boqolkii qoys ee ugu horreysay ay maanta fursad u heleen inay soo qaadaan sida la ogyahay qaxooti ilaa afar boqol oo kun gaaraya ayaa kenya ku sugan oo muddo shan iyo labaatan sana ay haysay muddo ayaa laga shaqaynayey heshiis saddex goysoodaa lala yeeshay laakiin dadkaas maadaama xaaladdii dalku hadda ay soo hagaagayso iskood ayadoon la soo khasbin inay dalkooda ugu soo noqdaan ayay qaarkood go'aansadeen marka ay helaan gacanta loo baahan yahay arrintan mudday socotay barnaamij layidhaha spontaneosa oo dadka iskood isku diiwaangeliya iskoodna u soo noqonaya xamar maadaama ay tahay meel ka dheer oo jidka xaaladdiisu in gaadiid la soo raaco ay ku dhib tahay arrimo nabadgelyo iyo arrimo jid darteed waxaan kala shaqaynay ku dadaalnay gacannana la ku siiyey hay-adaha u n h r ee i o m-tu inay dadka hadda oo ilaa shan kun oo qof ayaa isdiiwaan gelisay laakiin boqolkii qof oo u horraysay in diyaarad lagu soo qaado la keeno halkan axmed daahir cabdikariin ayaa sidoo kale tilmaamay sababaha keenay inay dib u dhacaan qaxootigan oo la filayey in mar hore ay dalkooda dib ugu soo laabtaan heshiisku wuxuu dhacay nofembar sannadkii laba kun iyo saddex iyo toban wuxuu asaga heshiiska macnihiisu wuxuu yahay sharciyaddii lagu soo rari lahaa dadka ama legal framework wax la yidhaahdo hal sano ayaa waxaa dib u dhacday guddigii qaran ama guddigii saddex geesoodka ahaa ee la yidhaha tripartite commission in la dhiso afar bilood ka hor bishii abriil waa la socotaan wasiirradda arrimaha dibadda soomaaliya iyo wasiirradda arrimaha dibadda kenya ayaa heshiiskii loonj gareeyey wixii ka dambeeyena guddigii loo xilsaaray inay arrintaa ka shaqeeyaan markii labaad ayuu marna xamar ku kulmay marna nairobi bishan hadda la soo dhaafay sagaalabaatankeeda ku kulmay laakiin waxaa socday inta heshiisku socday dad iskood mar walba u soo noqonaya oo sahay la siiyo gacan lagu siiyo heshiisku marka waa isteij qaybo kala gedisan ayuu leeyahay hadda waxaa la wadaa oo ugu muhiimsan waxay tahay qorshe ilaa sannadka soo socda boqol kun qiyaasa hadday rabaan dadkaasi lagu dejinayo waxna loogu qabanayo ilaa laba kun iyo sagaal iyo tobankana dhammaan dadka soomaaliyeed oo aan filayna inay markaas deegaankoodii iyo dalkoodii iyo qof walba meeshuu ka yimid nabadgelyadeedii iyo tashiilaadkii adeeg in laga sameeyo ay ku soo noqdaan dhanka kale wey kaliif oo ah madaxa hay-adda u n h c r ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ayaa ka warbixiyey aragtidooda ku wajahan qaxootigan soomaalida ee maanta dib ugu soo laabatay dalkooda hooyo waxaana uu sheegay in dad dalkooda hooyo ka maqnaa muddo ka badan labaatan sano ay maanta dib ugu soo laabteen arrintaasna ay kala shaqaysay dowladda federaalka soomaaliya Today is a great day. We are collaborating with the Somali federal government and also the regional government to receive the refugees who are returning back to their homeland in Somalia.
maanta waa maalin weyn sababtoo ah waxaannu iska kaashanaynaa annaga iyo dowladda federaalka iyo maamulka gobolka inaannu soo celinno oo aannu qaabilno qaxootigii ka yimid dhadhaab ee soo gaaray dalkooda hooyo waana arrin lagu farxo waxaana arrintaasi naga caawiyey sidoo kale hay-ado kale oo ka shaqeeya arrimaha samafalka ugu dambayntii qaar ka mida dadka qaxootiga ee ka soo laabtay xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ayaa ka warramay dareenkooda ku aadan ku soo laabashadooda magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalka soomaaliya magacayga waxaa la yidhaahdaa cabdi cusmaan maxamuud cabdi beere ee, waxaan ku dhashay magaalada muqdisho xilligii meeshaan ka baxay labada kun iyo tobankii shan iyo labaatanka octobar dhadhaab waxaan ku sugnaa shan sano Ee, alxamdulilah hadda anaa si iskay xornimo ah waddanka ugu soo laabtay Ee, gaar ahaan horta marka hore waxaan uga mahad celiyaa allah banaqashadayda marka labaad dowladda kenya ee, dowladda soomaaliya iyo u n c r yay u gacan siin aan kusoo laabto soomaaliya maadaama aan codsaday codsigaygana ii fuliyeen waad mahadsantihiin aniga magacayga waa daahir sheekh cabdulaahi Ee, waxaan ka imaaday kenya gaar ahaan een, dhadhaab xeryaha dhadhaab gaar ahaan xagardheere Een, waxaan halkaas ku noolaa muddo toban sano ah Een, waan ku nabad qabay Een, dhibaata kama jirin Een, dowladda kenya waa nagu soo dhoweysay Een, waxa weeye maadaama hadda uu culays ku yimid dowladda xagga kenya iyo xeryaha qaxootigaba Een, waxaan doorbiday maadaama waddankii hadda uu ifafaalaa een, een, horumar uu ka soo ifbaxayay sida aan ka arkaynay idaacadaha iyo telefishinada waxaan doorbiday inaan waddankayga aan dib ugu soo noqdo run ahaantii waxaa igu dhiirigeliyey een, sidaad ogsihiinba een, cadaadis badan ayaa wuxuu soo fuulay dowladda kenya oo in badan martigelinaysa dadka soomaaliyeed oo qaxootiga ah cadaadiskaas oo ah xagga amniga Een, ayagana waxaa weeye sidaa daraaddeed soomaalidii iyo dadkii meesha deganaa oo qaxootiga ahaa waxay u arkeen xoogaa inay dhibsadaan ama ay u arkaan iyaga laftooda inay maaragtay een, am- qalqal amni ay ku hayaan sidaa daraaddeed waxaan door bidnay markaan dhan walba isu fiirinnay soomaaliyana horey aan uga qaxnay xaggana aan isku fiirinnay inaan aan dib ugu soo noqono dalkeenna hooyo oo aan asaga dhib iyo dheefa la qabno waxaan ahay aniga jibriile daahir axmed waxaana ka imaaday kaam dhadhaab xagardheera kenya waxaan deganaa muddo sagaal sano ah haddana waxaan ku soo noqday waddankayga hooyo waxaa igu dhalisay khayradaas waxaa igu dhalisay waddankayga oo si fiican u dhisto nabadgelyo ka socota markaa arkay dhallinyarada ay wax baranayso gabdhihii wax ay wada barteen ay wada shaqaynayaan markaa arkay waddankayga inaan dib ugu soo laabto waxaa gacan igu siisay dowladda kenya oon hoosteeda joogay iyo u n h c r oo i quudinaysay inta qoyskayga hadda ka kooban yahay saddex wiil iyo aniga waa afar qof daba cunugna waan ka soo tago oo waxbarasho ku jirto sekandar akhrisanaan soo laabashada qaxootigan ayaa ka dambeysay heshiis saddex geesood ah oo bishii noofembar labada kun iyo saddex iyo tobankii ay wada galeen soomaaliya kenya iyo hay-adda qaxootiga ee u n h c r xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a mas-uuliyiinta degmadayeed ee gobolka bakool ayaa sheegay in iyaga oo gacan ka helaya maleeshiyada liyu booliska ee gobolka ismaamulka soomaalida etoobiya ay guulo ka gaadheen la dagaalanka ururka al-shabaab ayna u suurto gashay inay isku furaan inta badan gobolkaasi maleeshiyada liyu boolis ayaa la sheegay inay tababar iyo hub siiyeen ciidamada deegaanka saare ciidla nuur ayaa khadka telefoonka ee yeed kula xidhiidhay cabdi faaqid duwane oo ah guddoomiyaha yeed maanta eh, kowda duurnimo ayaana degmada dib ugu soo noqday toddobiiyo toban cisha oo howlgala oo gudaha aan ka howlgelahayay ciidamada dowladda etoobiya amsom iyo kuwa dowladda deegaanka new boolis iyo kuwa soomaalida saddexdaa qaybood dagaal ay kula jireen argagixisada oo gobolka bakool ka howlgelahayay ayaan ka ahaa lamber eh, halkaasna waxaa kusoo afjarmay dagaalkii oo soo dhammaaday shaqooyinkii aan soo qabanayna kuwa aan ku guulaysanay bay dhammaantood yay noqdeen waan gartay ilaa halkeed gaadheen markaa waxaan gaadhnay gobolka bakool daafihiisoo idin degmada ceelberde ayay ciidamadu qayb ka soo bilaabeen qaybna degmada yeed ayay ka bilaabeen kadibna waxaa laiskugu tegay meesha la yihahdo labaatan jirow intaasna waxaa la baacsanayay cadowgii al-shabaab laba qaybood ayaana markii dambe u kala jabeen qaymaha shishe ee gobolka hiiraan iyo bakool udhexeeyana way galeen dhankan gedo iyo bakool udhexaysana way ku jabeen laba qaybood ayaa ciidamadu kala noqdeen halkaas ayaan ku ugaarsanay sidaas ayaanu kusoo afjarnay shacabkii bakool joogay dhammaantiina waxaan arrin farxad leh u sheegayaa in laga bilaabo saacadan uu furan yahay jidkii oo yeed iyo xudur ay isku furan tahay oo xudur iyo ceelbard ay isku furan tahay oo xudur iyo waajid ay isku furan tahay oo xudur iyo tiyagna way isku furan tahay oo gaarigii baydhabo saaka ka soo kacay uu soo galay maanta duhurkii meesha la yihahdo buurduxunle oo saldhigooda ahayd shacabka reer bokool taas ayaana ugu baaqayaa waan gartay idinka intaa aad socoteen eed howlgalka ku jirteen wax khasaaraha oo idin soo gaadhay maya walaal wax khasaare oo na soo gaadhay ma jirin ciidamada ciidamada aada u tababaran bay ahaayeen ciidamada nadiif booliska loo yaqaano oo aada u tababaran maaragtay jabhadda iyo saftada sida loola dagaalamo yaqaano ayaa baacsanayay marka gaadiidka iyo ciidamada culus oo idil waxaa weeye oo ciidamada lugta ay ka bixiyaan oo qabteen oo laayeen oo meydkoodina ay hayaan u yaallo dhaawac qabashadooda maxbuustoodina hayaan baan anagu gaaraynay sidaas ayaan kusoo afjarnay dagaalkii sideed sano magaalo magaalo kale adeegan karta ma jirin jid furnaana ma jirin degmadan aan kula hadlayo qutul duruurigana waxay ka keensan jirtay xagga kililka oo dowlad deegaanka xamar iyo baydhabo iyo kulli waan kala xidhnayn ciidanka etoobiya ee liu booliis ee kilalka shanaad ee etoobiya ka socday goorma idinku soo biireen oo ay howlgalka idinkala qayb qaateen ciidamadan kililka sanadkii hore horta dagaal la galeen oo fadhiisimo al-shabaabku nagala soo duuli jiray oo sida hadda lehelo oo kaliya garas weyniyay sanadka hore qabteen oo fadhiisimo ku lahaayeen kadib markaa howlgalkan hadda ah sagaal iyo tobankii bishii hore dhammaatay ayay maaragtay nagu soo biireen qaybta koowaadna ayaga hadda mudnaanta koowaad iska le ayaga waxaa ugu tababarnaayeen qaabka siftada loola dagaalamo ama burcadka ama kaymaha tugtug dadka ku cararay u tababarnaayeen marka meel walbana way uga dabagaleen meel walbana way kusoo dileen waan gartay wax iska caabina oo muddadaa dagaalku socday idinka hor yimi ma jiraan maya meelaha kaymaha shishe ee melia dalan dolli iyo sigli iyo meelahaas kaymaha ay damceynaha ku dhuntaanna waxaa weeye hawadaa laga duqeeyey ciidamadana lugta ay ku galeen wax iska caabin oo haba yaraatee saarayib naga hor imaaday oo cadowgaas xaggiisa ma jirin diyaaradaha duqaynta geysanayay iyagana ma etoobiya lahayd mise waddamo kale la lahaa maya diyaaradaha etoobiya ee helicopterta bay ahaayeen oo meelaha kaymaha ee loo maleeyo inuu wax ku dhunto iyoy ayagu ku duqaynayeen waan gartay ciidamada liyu booliiska kasakowna howlgalka idinkala qayb qaadanayeen oo ay hormood ka ahaayeen dagaaladaasi sidoo kale waxaa nagu maqaalaa inuu jiray tababar ay siinayaan ciidamada deegaanka bal tababarkaasina nooga waran hadda weli ma socdaa mise uu dhammaaday tababarka hadduu soo xidhmay tababar fiican bayna way naga caawiyeen xagga tababarka hadduuna soo xidhmay ciidamadiina hadda degmooyinka maaragtay lagu fasaxay oo meel walba la geeyey meel walba oo maarata gobolka bokoolkaana waa waa sugan yahay hadda waxaynu ka war haynaa ciidamada liyu booliisku inay yihiin ciidamada dowlad deegaanka soomaalida etoobiya oo aana iyagu amisom ka tirsanayn yaa siiyey markaa ogolaanshiyaha ay howlgalkan iyo tababaradan iyo shaqooyinkan ku qabanayaan ciidamada liyu booliiska ogolaanshaha maanqaydkaas maamulka gobolka bokool iyo shacabka gobolka bokool ee soomaaliyeedba dhammaantood raalli iyo barbay ka ahaayeen wayna ku raacsanaayeen haddana way ku garab taagan yihiin waxa weeye dowladda dhexe waan maqlaynay xubno dhawaaqa haya laakiin nimanka waa niman muqdisho iska jooga oo soomaaliyeed waa waxba warwaynin shacabkoodii baa loo xoreeyey dhiigoodii baa loo huray ciidamada niyu booliska shacabka soomaaliyeed ee gobolka bokool jooga way ka danqadeen xaqiiqadii dhibaatada haysatay ayagaa maaragtay go-aankaas markay qaateen annagana kufoon baan siinay de inay cadowga meel walba ugu taga ay ugu tagaan oo soo laayaan marka iyaga ma jirtaa wax dhibaato ah oo maadaama oo xuduud ay leeyihiin gobolka bakool iyo dalka etoobiya dhibaato uga imanaysa al-shabaab oo ku sugan gobolka taasi daraaddeedna ay markaa go-aankan u qaateen inay howlgalkii si toosa qayb idinkala galaan ha waa jirtay waa jirtay sanadkii hore oo kale meesha layaada aato way kusoo weerareen ciidamo jooga oo halkaas joogay dhibka koowaadna ayagaa lahaa shabaabka ciidamada hadda ku horarkan kusoo weerareen ciidamada dowladdeegaanka halkaasna maaragtay waxyaale ay ku gaarsiiyeen mar walbana waxa weeye shacabka dowlad deegaanka markuu xilli roobeedka joogo oo soo gudbo oo xagga gobolka kuwa usoo gudbo waxa weeye faragelin iyo xarig iyo dhibaato badan bay kala kulmahayeen kadibna jawaabteeda waxay noqotay in ciidamada nayuga ay u dhaganuglaadaan cabashadii gobolka bokool shacabka jooga ee soomaaliyeed iyo gacanta dheereed ee daandaasiga ahayd cadowga uu asagu geysanayay haddii shacabkana ugu baahnaa cid alaalaan ku gargaartaa waan soo dhaweynay dee gacmo furan iyo caleemaana kusoo dhaweynay
cabdi faaqi duwane oo ah guddoomiye hayeed oo u warramayay sahra ciidlanuur halkaad kala socoteenna waa v o a
safiirka dowladda ingiriiska u qaabilsan soomaaliya harriet matthews ayaa waxay ka qayb gashay bandhigga caalamiga ee bogagta hargeysa oo ka socda magaaladaasi kaasi oo ay goobjoog ka yihiin dad ka kala yimid dunida dacaladeeda safiirka ayaa waxay sheegtay in dowlad ahaan ay taageersan yihiin bandhiggan iyo guud ahaan horumarinta dhaqanka iyo hal abuurka wariyaheena v o a ee hargeysa barkhad kaariye oo goobtaasi ku sugnaa ayaa warbixintan noo soo diray safiirka oo ay wehelinayeen diblomaasiyiin ka tirsan dowladda ingiriiska ayaa ka hadashay madasha uu ka socdo bandhigga caalamiga ee bogaagta hargeysa waxaanay sheegtay in dowlad ahaan ay diyaar u yihiin horumarinta iyo taageerada dhaqanka iyo hal abuurka kale iyadoo ammaan u jeedisay cid kasta oo soo qaban qaabisay bandhiggan caalamiga ah hadalkaasi kadib waxay safiirku kulamo la qaadatay qaar ka mid a dhallinyarada qabanqaabiya bandhiggan kuwa ka shaqeeya qoraayo abwaano iyo hal abuuro kale oo dhammaantood dhallinyaro ah qaar ka mid a dhallinyaradaasi ayaa v o a uga warramay waxaa kulankaasi ku saabsanaa magacayga waxaa la yidhahdaa faraax annakii dhallinyar badan baa la fadhiisanay safiiradda waxaanu ka wada hadalnay waxyaabo badan oo ay ku jireen dhaqanka hargeysa bogfeer waxa lagu soo bandhigo wadanka somalilan siday iyaguna u arkaan anaguna u aragno bogfeerka iyo wadankaba waxay noo sheegtay dowladda ingiriisku dee somalilan xidhiirkay la leeyihiin inay tahay dee iyagana wax u qaalayaa wadan ahaan inaynu inaku iyaga u qaalinahay haddii la eego historygeena iyaga la leenahay iyo saaxiibtinimada iminka labada wadan ka kale dhex jirtaba waxay kaloo ina weydiisay politicsiga marka laga eego siyaasadda iyo bogfeerka somalilan kulli saanu u aragno jawaabteeduna waxay ahayd waxyaabahay dhaliirtu ay hargeysa bogfeer aad aad aad aan ugu sii jeclaanay siyaasaddii baa meesha ka maqan bismillahi raxmaan raxiim anu maxamed cumar ismaan baan ahay agaasimaha maxadka horumarinta aadamaha safiirka waxaan kala hadalnay arrimo door ah oo khuseeya dhallinyarta ah sida sidii dhallinyarta looga caawin lahaa tayada aqoontooda si loo dhisi lahaa sidii fursado nololeed iyo fursado shaqo loogu abuuri lahaa waxaan kala hadalnay waxyaabaha siyaasigaa wax ka weyn inay qaban karaan oo bulshada si guud loo horumarin karo dhinacyadeeda kala duwan dhaqanka fursadaha xuquuqda aadamaha waxyaabaha noocaas oo kalea marka arrimahayagu inta badan aan kala hadlaynay dhallinyar bay u badnayd waxaan aada ugu faraxsanahay runtii in safiirku ay arrimahaasoo dhan u bogtay falcelin togan ka soo jeedisay ballanna qaaday inay si kalsamiya oo kalsooni ku jirto qaybaha aanu sheegnay ay noogala howlgali doonto shantii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa bandhigga caalamiga ee bogaagta hargeysa ka qabsoomay bandhig bogaag dhaqan taariikh doodo cilmiyeedyo la xidhiidha af soomaaliga iyo taariikhda soomaalida kuwaas oo ka qayb galeen abwaano iyo culimo soomaali ah iyo sidoo kale kuwa ajaaniba oo ka kala yimid dalalka afrika iyo yurub rashiid maxamed shabeel waa qoraaga buugga madhabaa jacayl waa loo dhintaa oo uu qoray sannadii kunsagaalboqoliyotoddobaatanaadkii kaasoo ku saabsanaa qisadii jacayl ee cilmi boodheri waxaana goobjoogayaasha bandhigga caalamiga ee buugaagta hargeysa uu la wadaagay qisadaasi wax ka qoray maraan rashiid weydiiyey sida uu arko aragtida ay dadka qaarkood ka qabaan inuu wax ka qoro sheeko khusaysay hooyadii hodan oo ahayd gabadhii uu cilmi boodheri jeclaa waxa uu ku jawaabay waxa weeye waxa aniga igu kalifa marka hore waxay waxaan waa taabuu waan waan garanay in dadka laga hadal in waxaan la soo qaadi karin laakiin kolba inuu qof ku dhiirado ummadaha soo dhigto weeye ama anaa soo dhigan lahaa ama ama walaalkay baa soo dhigan lahaa ama mid kalea soo dhigan lahaa xitaa haddii qof kale oo aan reerka ahayn uu ka hadlo arrintan ka hadlo dhibaato kale kulmi lahaa oo waxaan waxaa baddaa ku geliyey niyo mid waaragtay marka waxa weeye hadda inaan ka baxaynaa insha allah waxaanu ka baxaynaa waxa weeye dhallinyarada kacday nabad baa jirta annakii baa weli nool oo xurmay inaan saxno abwaano iyo suugaandhaadhi ay ka mid yihiin faarax axmed gamuute cabdalla xaaji cali oo ka mida wafdi ka socda dalka jabuuti xasan xaaji cabdilaahi xasan gene rashiid sheekh cabdilaahi gadhweyne maxamed xirsi guuleed axmed awgeediyo qaar kaloo badan ayaa maalmo kala duwan ka qaybgalayaasha la wadaagay qaar ka mida suugaantooda iyo fallaqayn la xidhiidha waxaa xusid mudan in qoraayo badan oo ka kala yimid dalalka dibadda iyo kuwa dalka gudihiisu wax ku qoray ay soo bandhigeen bugaagtii ay qoreen naadiyada akhriska ee dalka ka dhisan iyo hal abuurka dhallinyarada ayaa iyana qayb ka ah bandhigan dood cilmiyeed la xidhiidha sooyaalka suugaanta iyo qaraamka soomaalida ayaa iyadana maanta qabsoontay waxaana ka qayb galay oo falanqayntaasi qayb ka ahaa abwaan maxamed aadan dacar oo sheegay inuu fankii iminka joojiyey iyo sidoo kale jaamac saleebaan tubeec oo ah heesaa iyo mid ka mida fanaaniintii hore waxaanay tilmaameen in gabayada iyo suugaanta kale ee soomaalida uu ka horreeyey heellooyinka iyo ciyaaro dhaqameedadu waxaanay ku dheeraadeen sooyaalka taariikheed ee fanka soomaalida iyo halku salka ku hayo bandhiggan oo bilaabmay maalintii sabtida ee horraantii toddobaadkan kana socda hotel guleed ee magaalada hargeysa ayaa la filayaa inuu socdo ilaa berri oo khamiis ah barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
ad weli dhegeysta nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a muddooyinkii u dambeeyey waxaa kor u kacay tirarada dadka soomaalida ah ee u tahriibaya dalalka yurub kuwaasi oo maraya safarro halis badan oo in badan oo ka mid yihi ay ku dhintaan waxaanu idiin soo gudbinaynaa haddaba qaybtii saddexaad ee warbixinno taxanaha oo la xidhiidha tahriibka waxaana magaalada hargeysa ay noogu soo diyaarayey soona jeedinaya wariyaha v o eda barkhad kaariye
marka laga hadlayo tahriib inta badan ma suurto gasho in aan la xasuusan ama aan lasoo hadal qaadin kelmadda magafe dhegaysta haddii kelmaddani kugu cusub tahay aynu marka hore ka jawaabno wa-ayo magafe cabdi waxa uu ka mid ahaa dhallinyaray in muddo ah qaabdilaalnimoa ugaga shaqaysanaysay magaalada adisababa kana mid ahaa shabakad isku xidha dadka hargeysa ka tahriiba iyo kuwa adisababa jooga balse markii dambe isagaa lafahantiisu tahriibay waxa uu inoo sharaxayaa waxa magafe yahay ninkan magafa la yidhaahdaa iyagu dadku sida ay ka aaminsan yihiin dad badanoo dee jooga magaalooyinkeenan waxay moodayaan magafa adoo waddada maraya qofku soo qabsanayo koodhanaya intaasoo lacaga soo xawil sida ka dhaadhacsan dadkeenna laakiin magafe waa mid ka mid ah silsiladahan tahriibta ee isku xidhan ilamaa taraablis iyo ilamaa iyo adis ababa ilamaa iyo khartuumtu adis ababa to hargeysa baabay hadeer sooba gaadhibis magafa waa ninka u taagan xuduudda u dhaxaysa liibiya iyo suudaan haddii magafa yahay magaca loo bixiye qaar ka mida dadka hoggaanka u ah dadka tahriibinaya dadka kuwaas oo ah kuwa inta badan amaradooda lagu fuliyo jirdilka kufsiga iyo dilalka loo geysta dadka tahriibaya maxaa ka run ah in dadkaasi ay yihiin soomaali sababtoo ah dadka qaarkood baa aaminsan in magafa yahay qof soomaali ah waa kan mar kale cabdi maya soomaali maaha ee waa liibiyaan dhalada kuwan ijidaabiya qaybta la yidhaahdo geeya dadka waa cadaankii liibiyaankii dhaladka waa qabiilooyinka magaalada ijidaabiya dega haddaad maqasho sabha iyo kufra waa jaadiiskii uu ku beeray khadaafi dadkaasaa ugu xoog weyn dadkaasaa tahriibta ugu badan qaata waayo waxay xuduud la leeyihiin soodaan bay dee iyagaa ugu soo xiga magafuhu ama qofka madaxda waa dadka madax furashada u qabsada dadka tahriiba marka uu gacanta ku dhigo dadka tahriibaya waxa uu isu geystaa dhammaan wixii kharashuu ku bixiyey qofkaasi tahriibaya soo kaxayntiisii hadday noqoto cunto jiif gaadiid dilaalnimo iyo dhammaan wixii kale kharashuu ku bixiyey waxaanu si toosa ula soo xidhiidhaa waalidka cidda uu haysto isagoo ka dalbada in xaddiga hadba ilmihiisa uu u haysto uu deg deg u soo bixiyo haddii kale uu dilayo waalidka isagu lama hadlaba isagu lambarkaaga idinka ayuu idiin dhiibaya wuxuu odhanayaa un garaac soo xawil mise ma soo xawilaysunbaa meeshaa ka shaqaynaysa nigaa magafa la yidhaahdaa ma aha dee meel naxariisa iyaga laga calle waa labadii waqti marxalad noocma ayuu qofku galaa markan sideese ayuu magafa ula dhaqmaa dadka uu aftuhubka u haysto kulaylkaasaa kuu kalifaya inaad kaadi cabto adu biyo baad roolad ka hesaa waaba naxariisba kuwaas ee hadday kuu qaboobaa ma fiicnaan lahayd barqadow haddii hawo imika meesha ka dhici lahayd inta la doono ama haddii la doonaha lagu dilo waa samri leyda kulaylkan baa inaad oydo iyo inaad hooyada markaad la hadlaysa aad oydo baa kaa keenayaba iyo garaaca iyo dhibaatada uu moodaya isagu soomaalida had iyo jeer dee way iska shirshir badan tahay oo meelka meel iskugu soo hurto kolle mid baa sheekaynaya inay isaga u shirayaan baa u moodaya markaasuu garaaca bilaabaya aba ninka waxaa hore u dhici jirtay in dad kala taariibinaya ee dadka dilaaliinta ka kaxaynayaan magaalooyinka somalilan aan awal loo kala eegi jirin waalidiintooda balse ay iminka dilaalintaasi door bidaan in dadka ay kaxaynayaan hooyadood nooshahay mar aan weydiiyey sababta ay sidaa u yeelayaanna waxay ku jawaabtay hooyada wuxuu u doorbidaa mala aabahay ka yara naxariis badan tahay buu odhanayaaoo iila hadla dee idinku intiina hooyada lihi hooyo ma leedihiin haa baloodh baloodh hargeysa buu odhanayaa baloodh bay hooyu haysaa hargeysa marka aabaha way ka naxariis badan tahay sidaa darteed buu odhanayaa iigu yeedha dhallinyaradu intooda badan iyagoo ka warqaba dhibta intaa la eg ee jirta ayay haddana u hanqaltaagaan dhaldhalaal shishe ka sii xiga dhibta muggaa leh waxaa jira heese maararow ah oo ay nafahooda ku maaweeliyaan intooda badan ee qalbigoodu jiifo safarka dhibta badani waxaanay beddeleen qaarkood heese hore u jiray oo ay ku buuxsheen xiisaha ay u hayaan dhoofka dhimashadu ka soo horrayso barkhadow yadna waxaa jirta hees jirta oo la bedelay oo loo bedelay tahriibka waxaana tirahdaa tahriibyahow ku dhiiraday inuu dhoof ka dhaamo ka dheelmada dhulkaygo balaan soo dhowaade yurub cagaha iisaar iisaar yurub cagaha iisaar intaan qaybta tan xigta ku kulmayna ee taxanaha aynu kaga hadlayno dhibaatada tahriibka waa barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal meel kasta oo joogtaan halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagalaynaa qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban
imaatinka garoonka duuradaha caalamiga ee muqdisho ee boqol iyo lix iyo toban qaxootiga soomaalida ee kenya ayaa waxa ay muujinaysaa boga cusub ee hanaanka dadka iskooda u noqonaya saaka ayaa waxaa garoonka muqdisho ka digay laba duuradood oo ka soo kacay xeryaha dhadhaab oo kuwa ugu weyn ee qaxootiga dunida aynu ku nool yihiin qaxooti soomaaliya oo tiradoodu ay gaarayso saddex boqol iyo soddon iyo saddex kun tallaabadani ayaa waxa ay tahay natiijadii ka soo baxday dadaalada guddiga saddex geesoodka ah oo ay sameeyeen hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ee u n h c r soomaaliya iyo kenya si kor loogu soo qaado loona xoojiyo taageerada qaxootiga soomaalida ah ee iskoo dib ugu laabanaya guddiga ayaa kulan ay yeesheen sagaal iyo labaatankii bishii julaay ah ee naga tagtay waxay isku raaceen in kor loo qaado gargaarka loo fidinayo qaxootiga soomaalida ee ku nool kenya ee dib u laabanaya madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa haatan jaamacadda ku sugan jaamacadda american university ee magaaladani washington isagoo jeedinaya khudbad uu ku difaacayo heshiiska lixda quwadood ay la gaadheen dowladda iiraan bishii hore madaxweyne obama waxa uu sheegay khudbaddan oo imika socota in heshiiskaasi uu ahaa natiijada diblomaasiyadeed oo adag oo ku cadaadisay iiraan inay saxeixdo heshiiskaasi wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa sheegay in dalkiisu uu joojiyo howlihii dhismaha ee lagu muransanaa ee ay ka wadeen badda koonfureed ee shiinaha wangi oo ka hadlayay kulanka ururada ururka wadamada koonfur bari asia ee ka dhacaya maleeshiya ayaa waxa uu u sheegay wariyaasha in shiinuhu mar horeetaba ay joojiyeen arrintaasi hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa waxa uu kusoo beegmayaa iyadoo xogeeya arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry uu maanta gelinkii hore walaac ka muujiyey mashruucaasi dhismaha
dadka rayidka ee wax ku noqday colaadaha dalka afghanistan sanadkan ayaa la sheegay inay ka badan yihiin dadkii ku dhintay sanadkii ugu dhimashada badnaa taariikhda colaada ee afghanistan hadalkan ayaa waxaa ku dhawaaqay howlgalka qaramada midoobay ee afghanistan ee unama oo isagoo arrintaasi sheegay maanto arbaca sida lagu sheegay warbixin sanadkan labadii kun iyo shan iyo tobanka bartamihiisa ay qortay howlgalka qaramada midoobey afghanistan waxaa lagu sheegay in afar kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo labaatan qof oo rayid ah la diiwaangeliyey inay dhibaato kasoo gaadhay colaadda afghanistan lixdii bilood ee ugu horreysay sanadkan dhimashada kun iyo shan boqol iyo labaiyo sagaashan qof iyo dhaawaca saddex kun saddex boqol iyo sagaal iyo labaatan ayaa ka dhigan in boqolkiiba hal ay korodhay tirada dadka rayidka ah ee sida guud wax ugu noqday dagaalka marka la barbar dhigo tirada dadkii dhintay sanadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii oo ahaa sanadkii ugu dhimashada badnaa ee abid soo mara taariikhda dalkaasi afghanistan
haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaya wariyaheenna nairobi yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aanu ku eegayno dadaal fara badan oo socda oo sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka higsiga la doonaya in doorashooyin ay ka dhacaan dalka soomaaliya ayaa dadka soomaalidu ay ku kala aragti duwan yihiin waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qaybgelaya caashe axmed cabdalla oo horay wasiir iyo weliba xildhibaanad uga soo noqotay soomaaliya ahna siyaasiyad si weyn looga yaqaan dalka soomaaliya iyo cabdulaahi xaaji xasan cabdulaahi bushkin oo isaguna siyaasi waxaan ku bilaabayaa caashe axmed cabdalla waad mahadsantahay yaasiin fursadda qaaliga ayaadna siisay oo aan rabo inaan uga faa'iidaysto inaan ku salaamo ummadda soomaaliya dhammaantood horta marka u horeysa waxaan ilaahay uga baryayaa inuu nabad geliyo taama iyo barwaaqo uu siiyo dadka soomaaliya dhiigga socdana ilaahay uu joojiyo taa intaa markaan ka gudbo anigu waxaan qabaa inuu dhacayo sababo badan awgood dowladdan hadda waxa weeye laba sano iyo hayaay ayay joogtaa waxyaabaha isqabqabsiga badan keenay oo markii wakhtigii kusoo dhowaaday asay arkeen aanay waxba qaban karin xitaa muqdisho har aanay dhaafi karin waxay bilaabeen inay ra-iisul wasaarayaasha caydhiyaan si aan aanay u dhicin ee ay maxaa la yidhaahdo u sameeyaan agajiid badan waxa weeyaan waa excuse loo raadinayo waqti ku darsi laakiin aniga waxaan qabaa wax kastoo dhaca inay la qaban karo sababtaa wadanka muqdisho ma ogaya meel xitaa muqdisho dhexdeeda laga samayn karaa doorasho laga samayn karaa waad ogtahay kii sidii dalka soomaaliyeed doorashada ay uga dhacday waxaan qabaa weliba mid barlamentariana maaha mid executive oo shacabka ay codaynayaan inay ka dhacayso waa tahay waa kuu soo noqonaya caashe axmed cabdalle waxaan markan u gudbayaa cabdulaahi bushkin oo isagu ka mida dadka u ololaynaya inaan doorasho xilligaa dhici karin waa mahadsantahay yaasiin adiga iyo bahda b o a oo mar kastaba aad iyo aad u daneeyo arrimaha soomaaliya ay u baahan tahay in laga hadlo xaqiiqatan markii caqliga aan isticmaalno waxaad mooddaa inayna muuqanin wakhtiga hadda la sheego oo la xadaday inayna doorasho suurogeli karin tusaale ahaan ama sabab ahaan waxaad mooddaa dee wixii loo baahnaayoo dhan ayaa weli aad mooddaa inay qab yihiin konstituushinkii ama dastuurkii diyaar ma aha oo markaad fiidhisa dadka xataa midkaan hadda lagu dhaqmo tan labaad waxaa loo baahan yahay mar haddii la rabo in doorasho dhab ee la sameeyo in tirakoob uu dhaco oo dadka la tirakoobo in guddigii waxaasoo dhan u qumi lahaa oo diyaarin lahaa inay jiraan in nabadgelye ay jirto oo nabadgelyadii ay waxaa oo dhan ku dhici lahaayeen inay jirto in beelaha soomaaliya heshiis ay yihiin oo dadka la heshiisiyo laysu keeno in sida ballantu ahayd federaalkii iyo maamul goboleedyadii la hirgeliyo saa darteed anigu iima muuqato wakhtigaa la cayimay inay dhici karto anigu iima muuqato horta marka ugu horeysa dalka soomaaliya ciidamo labaatan kun oo askari oo ajnebiya ku jira dalka soomaaliya oo mushahar qaata ka badan inta bajadka soomaaliya ay qabtaan horta kuwaas waxa weeyaan waa nabad ilaalintii weeyaan waxaa kale oo jira labaatan kun oo kale oo ciidamadii soomaaliya loo tarangareeyey oo iyaguna shaqaynaya intaas waxa weeye inta south ay joogta waad ogtahay jubbaland waxa weeye iyagaa ka taliya meeshooda cod wuu ka dhacaya waana ka dhici karaa puntland sida oo kale somalilan sida oo kale gobolada dhexe sida oo kale koonfur koonfur oo dhan koonfur galbeed sida oo kale marka meel mushkiladi ka jirto soomaaliya ma badna way jiraan ammaandaro way jirtaa laakiin ammaandaradu waxa weeye dad taargada baa la taargad garaystaa laakiin shacabka soomaaliyeed isma diriirsana way wada ganacsadaan way wada shaqaystaan haddii la yidhaahdo codka bixiyana way yaqaanin say u bixin lahaayeen dhowr meelood baa la samaynaya dhowr stationis oo ammaankooda lagu sugo ciidamadaas dadkuna yimaadaan oo ay ku codeeyaan marka wax mushkiladu ka jiraa ma jiraan haddana dadka dhinaca u socda higsiga ama ha noqdaan ajnabi ha noqdaan ama soomaali ha noqdaan baa badan qorshihiina waa la hayaa road maabka dowladdu ma samayn karto annagaa diyaarinayna bushlow mar haddii maamul goboleedyadii hadda intii badnaa ay hirgaleen ammaankana sida ay caasha tilmaamayso ay jiraan ciidamo dowladeed iyo kuwo caalamiya iyo adduunkiioo wada danaynaya maxaa hortaagan in doorashadu ay dhacdo waxaa la rabaa runtii si xaqiiqia in loo hadlo waxyaalaha soomaaliya badanaa caqabadaha kuweena waxaa ka mid ah in si xaqiiq ah aan loo hadlin waa suuragal in la yidhaaho si iska formaality doorashaa la iska sameeyey waa wax iskaa suuragal ah laakiin anugu sida ii muuqata runtii aan odhan dadka maaragtay runta say tahay in laga turjumo daneeya ka mid ah waxaan qabaa wakhtiga la sheego hadda hal sano qiyaasta markii la yidhaaho inay dhacayso ilama aha taas caasho wax dadweynuhu ay ka qaybgeli karaan inaan ahayn miyaanay kuu muuqan maya walaal dadweynuhu ma kala xidhna dadweynuhu way isu furan yihiin from raasgamboni to to lowyacado dadka soomaaliyeed way isu socdaan waana ka ganacsadaan shacabku waxay ka codayn karaan xamar bay ka codayn karaan iyagoo puntland u dhashay hargeysa iyagoo u dhashay xamar bay ka codayn karaan iyagoo oo xamar u dhashay puntland bay ka codayn karaan qof waliba wuxuu ka codayn karaa waa matter of diiwaangelintan wakhti badan oo badan qaadan karin aniga experience baan u leeyahay sida dadka loo tira koobo wax badan qaadan maayo matter of six weeks lix asbuuc ku filan tahay inta lagu tirakoobi karo dadka kaararkana waxa weeye sidaan sheegay registration waxaa la samaynayaa meelo dadka lagu diiwaan geliyo oo maxaa la lix bilood toddoba bilood sideed bilood ka hor gudiyadiina hadda waa kuwa bilaabay gudigii waa la magacaabay gudigii doorashooyinka iyo gudigii dastuurka labadu labaduba waa way shaqaynayaan cabdulaahi marka adiga mushkilo maxaad haysaa xal marka ee aad is leedahay haddiibaad wakhtiga ay dhici weydo maxaa lagu bedelayaabay kula xaqiiqatan waa ka duwanahay sida ay xildhibaanad caasha u tiri xabar kelina ma aha soomaaliya soomaaliya waa la ogyahay aniga sanadkii kii badanaa soomaaliya ayaan dhex joogay dadkana waa eegahayey gobollada qaar waxaa jiro weli aanan dowladdu ayna gaarin waxaa laga hadlahayaa doorasho dhab ah oo runa inay dhacdo dalka ka dhacdo ka ha dhaco oo doorasho ha dhacdo ma aha aayad qur'aan oo la dhigay ma aha waxaa loo baahan yahay in dadka wakhtiga ku habboon oy diyaar noqdaan doorashada la sameeyo taasna hadda ma muuqato in wakhti lagu daro oo la gaarsiiyo ilaa siddeed iyo tobankan qaba aniga xaqiiqatan saasaan qaba aniga muxuu xalku yahay caasho haddii yaasa qabanaya doorashooyinka yaasino waxa weeyaan inaan riyaalitiga ka fogaano ma aha dowladdan hadda joogta haddii la yidhaahdo laba sanoo dambe ha loogu daro waxay noqonaysaa jugjug meeshaada joog shaqada ma qaban karaan ayagii baan isbadbaadin karin nimanka ra-iisul wasaarayaashoodii iyo maxaa layaa wasiiradoodii iyo dadkii muhiimka ahaa hudheelkii madaxtooyada kasoo horjeeday lagu galay oo baarlamankii lagu galay oo difaaci waayey waxa weeyaan waxay ka mid tahay neglejansada aanay diyaar u ahayn inay dowladnimada soomaaliyeed ay sidii la rabay ay noqoto marka laguma halayn karo lamana oran karo waqti ha loogu daro absolutely leadershipku waa inuu isbedelaa dowlad anig ma lihi xitaa xildhibaanada maaragtay in la bedelo anig maba qabo laakiin waxaan qabaa leadershipku inuu absolutely isbedelo baan qabaa dowlad waxa weeyaan care takara oo laba sano haddii lagu darayo baarlamankuna ha joogo leadershipkana ha la bedelo haddii ay noqoto taasi xal noqoto waa in maxaa la yidhaahdo uu yimaadaa isbedel uu yimaadaa xagga leadershipka ah waxaa qaba soomaali weyn oo dhan baa qabta arrintaas because waa way ku feelgaroobeen maxaa la yidhaahdo hanashadii waad ogtahay shacab dowladdan waxa keenay in la in la ictiraafo shacabkii soomaaliyeed baa taraskoodii oo dhan saaray aaminay doonayay in maxaa la yidhahdo dowladnimada ay socdo wax alla waxay qabteen ma jirto sidaa darteed waxaanay wax ka shaqayn waayeen waa leadershipka waa inuu hogaanku isbedelaa hogaanku markuu isbedelo waxa weeye doorashada laba sano keertakar dowladaa la samaynaya oo gaarsiisa sidii maxaa la yidhahdo ciraaqiya u sameeyeen oo gaarsiisa doorashada gaarsiisa kuwan ma samayn karaan aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin kuwaasi waxay ahaayeen caashe axmed cabdalla oo xildhibaanad hore iyo wasiir hore soo noqotay ahna siyaasiyad joogta magaalada nairobi iyo cabdulaahi xaaji xasan bushkin oo isaguna siyaasi soomaaliyeed doodii gaabneyd intaa haynoo joogto intaynu mar kale hawadan ku kulmi doonno haddii ilahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
sanadkaasina wuxuu ahaa yaasiin ciise u dheere oo soo jeedinayay dooda gaaban halkaad weli nagala socotaana waa washington
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa goordhoweyd amaba imikadanba khudbad jeedinaya oo uu mar kale ku difaacayo heshiiska lixda quwadood ay la gaadheen dowladaha iiraan bishii hore madaxweyne obama waxa uu sheegay in heshiiskaasi uu ahaa natiijada diblomaasiyadeed oo adag oo cadaadis lagu saaray iiraan inay saxiixdo heshiiskaasi khudbadan oo weli haddaba socota waxaa soo dhegaystay oo qodobada uu madaxweynuhu ilaa haatan uu ka hadlay inoo haya maxamed colaad xasan oo istuudiyaha iigu weheliya mahadsaned xuseen madaxweyne obama ayaa khudbadan oo si toosa looga daawanaya telefishinada waaweyn ee maraykanka ka jeedinaya jaamacadda american university ee magaaladan washington obama ayaa khudbadiisa ku bilaabay xusuusin uu dadka maraykanka ku xusuusinayo ama uu isbarbardhig ku samaynayo khudbad isla halkaa uu ka jeediyey madaxweynihii maraykanka john f kennedy sanadkii kii taasoo uu kaga hadlayay heshiis ku aadanaa mamnuucista tijaabada iyo faafista nucleerka oo uu maraykanku kula saxiixday magaalada moscow midooda sufiyeti xilligii dagaalkii qabooba uu meel xun marayey iyo heshiiska haatan uu maraykanku la galay iiraan waxaanu ammaanay duulansiyadii madaxweyne kennedy ee xilliga oo uu sheegay inay dagaal la-aan dunida ka dhigtay meel ka ammaan badan dariiq halis badan oo ay ku socotay
builds on this tradition of strong, principled diplomacy.
heshiiska ay haatan wada gaareen beesha caalamka iyo jamhuuriya- jamhuuriyadda islaamiga ee iiraan buu yidhi waa mid ku dhisan dhaqanka soo jireenka ah ee ku aadan in wax lagu xaliyo diblomaasiyadda kadib laba sannadood oo aan wada xaajood ku jirnay buu yidhi waxaanu wada gaarnay heshiis faahfaahsan oo si joogto ah uga mamnuucaya iiraan inay yeelato hubka nukleerka oo halis ku ah dunida obama waxa uu sheegay in heshiiskan uusan xalinaynin dhammaan khilaafaadyada ka dhexeeya iiraan iyo maraykanka laakiin buu yidhi uu xalinayo qayb ka mida mushkiladaha ugu waaweyn ee jiray ee maraykanka hor yaallay
As was true in previous treaties, it does not resolve all problems. Certainly doesn't resolve all our problems with Iran. It does not ensure a warming between our two countries.
sida runtii ee aan ku aragnay buu yidhi heshiisyadii hore kani kama dhignaa mid xalinaya dhammaan dhibaatada inaga dhexaysa innaga iyo iiraan ma aha mid xaqiijinaya buu yidhi xiriir diiran oo labada waddan dhex dhex mara laakiin waa mid na gaarsiinaya buu yidhi mid ka mid ah ahdaafteenna dhinaca ammaanka ee aanu higsanayno ujeeddada khudbadda madaxweyne obama ayaa u muuqatay codsi gaara oo ku wajahnaa mudanayaasha labada aqal ee koongareeska ee u nasab sheegta xisbiga dimuqraadiga kuwa oo badankooda ama ka soo horjeestay dagaalkii maraykanka iyo xulafadiisa uu horkacay xulufo uu horkacay ay ku qaadeen ciraaq sanadkii labada kun iyo saddexdii ama ka xumaaday markii dambe codkii ay siiyeen qorshahaasi dagaal ee xukuumaddii bush madaxweyne obama ayaa sheegay in isla dadkii taageeray dagaalkii lagu qaaday ciraaq ay haddana xusulduub ugu jiraan sidii loo dhisi loo dhicisin lahaa midhaha ka dhashay dadaalka diblomaasiyadeed ee iiraan lagula jiray
Between now and the congressional vote in September, you are going to hear a lot of arguments against this deal, backed by tens of millions of dollars.
inta u dhexaysa haatan iyo bisha soo socota ee sebteembar oo ah xilliga uu koongareeska u codaynayo waxaad maqli doontaan afgobaadsi iyo olole xoogan oo looga soo horjeedo heshiiskan maaha buu yidhi mid naga cusub waa mid malaayiin dollar oo xayeysiin ah lagu bixinayo oo ay wadaan isla kuwii taageerayey ololihii dagaal ee ciraaq obama waxa uu sheegay in cod kasta oo lagu hor joogsado heshiiskaasi uu yahay qalad siyaasadeed oo luminaya fursad xakamaynaysa barnaamijka nukleerka ee iiraan We have to be honest. Congressional rejection of this deal leaves any U.S. administration that is absolutely committed to preventing waa inaan si daacada u hadalnaa buu yidhi cod kasta oo uu koongareesku ku diido heshiiska iiraan wuxuu uga tegayaa maamul kasta oo maraykanka soo mara aniga dabaday hal waddo oo u furan oo ah in dagaal kale uu ka dhaco bariga dhexe ma jirtaa buu yidhi cid ka shaki qabta in iiraan ay yeelan karto hub nukleera haddii xitaa aan sii wadno cunaqabataynteenna oo heshiiskan aan ka baxno sida ay kuwa ka soo horjeeda ku doodayaan heshiiska ay quwadaha lixda ah ee dunida ugu tunkaroon ee maraykanka ruushka shiinaha britain faransiiska iyo jarmalka ay la gaareen iiraan ma ahayn mucaahado uu si gaara maraykanka u galay oo uu u baah- oo u baahnaa ogolaanshaha koongareeska laakiin koongareeska ayaa ku hor istaagi kara saddex meelood laba meel codadka xubnaha aqalka hoose ee wakiilada iyo aqalka sare ee senatka ee koongareeska talaadadii shalay ahaydna guddiga aqalka wakiilada ee koongareeska ee arrimaha dibadda ayaa si rasmi ah u soo saaray qaraar ay ku dalbanayaan in heshiiska iiraan cod loo qaado iyadoo hogaamiyaha xubnaha aqlabiyadda leh ee aqalka kevin mccarthy uu ballan qaaday in heshiiska iiraan cod la gelin doono marka xubnaha aqalka koongareeska ay ka soo noqdaan fasaxa kuleylaha ee ay ku maqan yihiin bisha sebtembar ee soo socota obama ayaa sheegay in haddii koongareeska uu helo cod ku filan oo uu ku hor istaagi karo heshiiska inuu adeegsan doono awooddiisa codka didmada qayaxan dhinaca kale khudbaddan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo labaduba madaxweyne obama iyo ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu oo heshiiskaasi ka soo horjeeda ay taageero ka raadinayaan mujtamaca yuhuudda ee maraykanka obama ayaa talaadadii shalay labaatanka ka mid a hogaamiyaasha yuhuudda maraykanka kula kulmay aqalka cad dhowaana ra-iisul wasaaraha netanya- ra-isul wasaare netanyahu oo muuqaal internetka ah kula hadlayay yuhuudda maraykanka ayaa ka codsaday inay ka soo horjeestaan heshiiskan
aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo warbixintaasi inoo soo koobay halkaad kala socoteen waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
haatanna waxaad dhegeystayaal kusoo dhowaataan ah, qoyska iyo caafimaadka waxaa barnaamijkaa soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska qalliinka lagu sameeyo hooyada xilliga dhalmada amaba jixitaanka lagaga soo saara ilmaha ee loo yaqaano c section ayaa ah mid sannadihii u dambeeyeyba kusoo kordhaya guud ahaanba dunida iyadoo deegaanada ay soomaalidu degaanna si weyn looga dareemay kororhkiisa haddaba barnaamijkeennan caafimaadka iyo qoyska ee toddobaadkan waxaynu ku faahfaahin doonaa sida uu ku yimaado qalliinkan iyo weliba saamaynta hooyada ku yeesho waxaana inooga xog warrami doona doctor cabdirasaaq yuusuf cabdilaahi oo ah dhakhtar ka howlgala magaalada hargeysa way way dhacdaa in lagu sameeyo masalan hooyada qalliin waxaana lagu qeexaa inay tahay hab ilmaha lagaga soo saarayo iyada oo la jeexayo masalan bogeeda ama caloosheeda la jeexayo dabeetana ilaa makaakana dirac lagu sameynayo kadibna ilmihii dariiqii caadiga ahaa ku dhala waayey halkaasi lagaga soo saaraya lagu macnaya inay tahay cesarean section maxaa keena ama ku sababi kara hooyada in loo sameeyo qalliinka amaba xaaladaasi in ilmihii lagu jeexo ay gasho horta runtii waxaa la yidhaha sababa keeni karaa way fara badan yihin laakiin saddex kabood ay lagu soo horeeyaa kood waxa weeye powerkii masalan hooyada oo kale oo uu aan masalan radiidkeedu fiicnaan waayo oo mararka qaarkood inta macadooyinkii loo baahnaa la siiya ay waxba tari waayaan waa mushkilad mushkiladda labaadna waxa weye mid ka yimaada xagga hooyada oo masalan waka- hooyadii oo miskiheedu ay yaryar yihiin oo ilmihii soo burwayo iyaduna waa mushkilad kale ta saacad waxaa laga yaabaa in masalan ilmo weyn ayaa hooyada ku abuurmay markaa taasi waxa waa inta guud ahaan laakiin haddii aynu masalan faahfaahino oo kale waxaabay leedahay buray leedahay iyadoo mushkilad kale hooyo haddaynu aragnay dhiigbax ku socdo oo kale oo waxaa laga yaabaa madheerteeda ay meel hoose taalo waa mushkilad kaloo jirta hooyo dhiigkar xoogli ku dhacay oo aan la xalin karin iyaduna waa mushkilad kale waxa kaloo suurtagal ah waxyaabaha keeni kara masalan iyadoo hore loogu sameeyey qalliin hore masalan haddii laba qalliinoo hore loo sameeyey waa arrin suurtagal ah waxaa la idhaha haddii masalan hal qalliin uu yahay ilmaha labaad waa la tijaabin karaa masalan haddii ay labada si waqti u dhexeeyey dabeetana haddii la arko inaanay waxba ka suurtoobaynin qalin waa loo samayn karaa laakiin haddii laba qalin mar ay gasho mar walba waxaa la yidhahda waxaa dabcaysa meeshii dilaacii hore lagu sameeyey sidaa darteed lama sii sugsugo waxyaabaha kale masalan keeni kara waxaa ka mid ah hooyooyinka qaarkood ayaa waxaa la- waxaa isku furma kaadahaysta iyo masalan qeybahe xubnaheedan taranka oo kale kaasoo kale mar walba haddana meesha haddii kaadahaystii hore loo qabay way dilaacaysaa waxaa kaloo sa- iyadana suurtagal ah haddii masalan ay dhacdo caruur masalan ka dhindhimatay oo soo noqnoqotay oo kalena waa mushkilad kale kuwa masalan ugu fara- faraha badan ee ka yimaada xagga caruurta waxaa ka mid a hooyo masalan la taariikh dhalmo oo aan fiicnay waxaa laga yaabaa laba caruur ureeysatay saddex bay dhashay dabeetana mar walba waxaa ku imanaya masalan ilmihii oo bakti ah marka kuwaasoo kalena waxaa la tijaabinayaa in halkii uu foosha kaga dhiman lahaa inuu caadi uu u dhalan karo waxaa kaloo ka mid a masalan ilmo si gudban u yaala waxaa kaloo ka mid a masalan ilmaha mararka qaarkood markay carruurtu dhalanayaan waxaa ka soo horeeya xadhigan dheer ee xundhurta geeya dhiigga ilmaha u geenaya inuu soo horbaxo kaasoo kalena waa runtii arrin degdeg oo ilmaha dili karaysaa waxa kale masalan hooyo iyaduna il- macaan macaan qabto ilmuhu aada u weynaaday waa mushkilad kale waxaa kaloo in- markaa adigu sababaha ugu weyni waxa loo qaybin karaa kuwa xagga ka imanaya ilmaha iyo kuwa qaar ka imanaya doctor n muddooyinka ugu dambeeyey jeexitaankan ama qalliinkan haweenka lagu sameynaya ee ilmaha laga soo saaraya oo wax soo kordhayay dadweyne kala duwan ba isweydiiyo waxaad arkaysa ayaa dadweynaha leeyihiin way soo badatay beryahan caadiyan markaynu eegno tirada guud ee dunida een, heer intee leg buu ka taagan yahay markaynu barbar dhigno een, ee, dhalmada caadiga ama hanaanka caadiga ah haweenku uu mulaan ama u dhalaan Een, runtii adduunyada waxaa jira istandaro caalami ah ama masalan waxyaabaha la yaqaano waxaa la ogyahay maanta istandarka haddaynu qaadana w h d ama hayadda caafimaadka adduunka boqolkiiba shan ilaa iyo toban inay qalliin noqon karaan marka hadday masalan cisbitaal ku dhalaan saddex boqol oo dumar ah dadminis waxa weeye boqolkiiba haddaynu ugu badno aynu idhaa toban iyo toban iyo toban soddon dumar ah ayaa qalliin loo sameynaya innaga laakiin runtii inkastoo aan daraasado dhab laga sameynin daraasadaha dhabta ayaa inoo soo saari lahayd sida ay wax u jiraan laakiin waxa weye ka caalamiga waxa la yidhahda hadday boqolkiiba uu shan iyo toban soo gaadho waa in research laga sameeyo sababta keenaysa marka runtii daraasad lagama samayn laakiin bo- aad- ka caalamiga waa shan ilaa boqolkiiba shan ilaa iyo toban taasoo runtii tiro aada u yaroo kooban noqonaysa laakiin xeerarka caalamiga waa boqolkiiba shan hadday ugu badato toban hadday shan iyo toban soo gaadhina ma xaaladaasi xaalad caadi ah waa in waxay u baahan tahay loogaada sababii keenay ma jira xaalad kale amaba hanaan kale oo ama dariiqo kale oo ka duwan tan marka laga yimaado haddaba caadi u dheli kari weyda oo la mari karaya oo xal ahaan loo heli karaya haa runtii cabdixakiin aad baad mahadsan tahay waxaa la jira masalan adduunka xitaa waddanka maraykanka oo kale boqolkiiba toban dumarka masalan ay yar adkaatay inay dhali waayaan wuxuu sameeya wax loo yaqaano assisted vaginal delivery in dariiqii caadiga ah uu ilmuhu ku dhasho iyada oo masalan la isticmaalayo qalab yar caawinaya sida masalan bahala soo jiidaya ilmaha مثلا forceps oo kale runtii dunida aad looma jeclaysto laakiin baal kaloo ka wanaagsan oo la yidhaha fantus baa jira oo ilmaha madaxa kaga soo madaxa kaga dhegaya dabeetana soo jiidaya runtii innaga waxaad moodaa waddankeena kaasoo kale imika inaanu ca- aad u yaraaday ama caanu ahayn laakiin wadamada horumaray boqolkiiba toban waxay isticmaalaan waxaa loo yaqaana assistant for channel delivery ee caawinaya Een, xagga kale haddaan kaaga runtii qaleenku sidiisaba waa khatar waxaa laga yaabaa hooyadu masalan in marka ugu horeysa ee irbadda suuxdinta la siiyaba inay shoog gasho runtii way way dhacdaa waxaa kaloo dhici kara xilliyada qaliinka lagu jiro inuu dhiigbax fara badani uu ku yimaado waa arrin kaloo suurtagal ah waxaa kaloo suurtagala inay dhaawacyo soo gaadhaan kaadahaysteeda iyo xubnihii kaadmareenka xilliga qaluunka lagu jiro waxaa laga yaabaa in ilmahaasoo kale inuu iyada ilmaha uurka ku jira laftigiisu dhaawac soo gaadho marka runtii qaluunku wax laga naxo aan loona baahnayn in aad lagu degdo wax alla wixii kale xali la samayn kara in la sameeyo waxaa jira dhibaatooyin yimaada iyaguna xilliga muddada dheer ah waxaa laga yaabaa in hooyadu masalan halkii qaliinka laga sameeyey oo kale inay runtii ay qaraxdo waa suurtagal in ay masalan waxaa kaloo suurtagal ah inay xanuun ku yeelato intan caloosha iyo qaybahan oo dhan joogta ah de waa sunno ka mid a sunnayaashii noloshooda hooyadii way tarmaysaa intaas way soconaysaa Een, haddii maanta la qalay ama xilligan la qalay waxaa laga yaabaa xilli kale haddana inay uur qaada haddana haddana waa taranka iyo sunnaha nolosha soconaya n ka caafimaad ahaan amaba xaaladda guud markaynu eegno imse jeer baa tusaale ahaan oo kale qaliinkii loo samayn karaya waxaa la yidhaha horta tirada qaliinka loo sameynaya ilaa shan lix meelaha oo iska dhali kartaa wa- wa- waa loo samayn karaa laakiin arrinka ugu muhiimsan waxa weeye in hooyadaasi mar walba ay hesho laba sano oo aan ilmaheeda uurke- uurkeeda ilmo ku samaysmin taasi aada u qurux badan si ay uga soo kabato si dilaacii masalan marka hore lagu sameeyey uu aada u adkaado si fiican u samaysmo marka waxyaabahaasa runtii aada lo marka caruurtii marka masalan laba sana ay hooyadii aanay uur yeelanin ee ay sanad dambana uurka siisto waxay noqonaysaa saddexdii sanaba in ay hal mar meelaha ay dhasho marka runtii hooyadu marka soo qalin la sameeyo way ka khatar badan tahay hooyada masalan aan hore loogu samaynin marka waxaa aada u qurux badan shan lix jeer haddii loo sameeyo intaa wax ka badan inaan loo samayn muddada u dhaxaynaysaana ay noqoto masalan saddex saddexdaas sano in in laba sano uu ay uurkaanay waxba ku sidin iyo sanad ay sido in masalan saasoo kale loo qorsheeyo sida ugu wanaagsan waa sidaa de xaaladaha hooyooyinku marka isku wada mid maaha tusaale ahaan oo kale laga yaabaa qaar inay xanuuno kale weheliyaan qaar inay xaalado kale iyo weliba habnololeed kale inay ku jiraan baa laga yaabaa in hooyooyinka nooceeya ayaan qalliinkan sanseeriyada amaba ilmaha lagu jeexiyaan loo samaynin horta runtii wax kuwa masalan ay ka mamnuuc tahay dee adduunka waxaa ka mid a masalan hooyo hooyo ilmihii ku baktiyo oo kale masalan ilmuhu hadduu ku baktiyo uurka waxa qurux badan in loo sameeyo inaan qalin loo samayn waxaa jira hab kale oo ilmaha madaxa laga daloolinayo waxaa kaloo dhici karta masalan mararka qaarkood hooyooyinka qaarkood inay infection xoog le ay ku leeyihiin masalan meeshii qaliinka lagu samayn lahaa taasoo kalena runtii waxaa lagu taliyaa inaan masalan in infectionkaasi uu hadhowto jirkeeda uu kusii baahila oo dabeetana halis ka badan uu- waxaa laga yaabaa hooyooyinka qaarkood oo kale waxaa jirta marka qaarkood inuu xinjirowga dhiigu baabao uu dhiigbax badan uu hooyadaasoo kale ku imanayo marka taas oo kale haddii la xaqiijiyo in dhiiggeedu xinjirowga uu ku yaryahay halis waxay gelaysaa meel kasta oo la taabtaaba dhiig bay sii deynaysaa marka qaliinkaasi wuu uga sii darayaa guud ahaanba dhegeystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeena caafimaadkii qoyska mar kale idinka imanaya magaalada hargeysa tan iyo taynu barnaamijkan oo kale isugu iman doono waxaan dhinacayga idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
cabdixakiim maxamuud sharwaac ayaana soo jeedinayay qoyska iyo caafimaadka halkaad weli nagala socotaanna waa washington haatanna xuseen barre aadan oo garabkeyga midig fadhiya ayaan ka codsanayaa qodobadii wararka ugu doorka roona aad ayaad umahadsantah ibraahim garoonka diyaaradaha caalamiga ee magaalada muqdisho ayaa maanta waxaa kasoo degay laba diyaaradood oo siday boqol iyo lix iyo toban qaxooti soomaalida kenya ah oo kasoo laabtay xerada qaxootiga ee dhadhaab tallaabadan ayaa ah natiijadii kasoo baxday dadaalada guddiga saddex geesoodka ay wada sameeyeen hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga u n h c r dowladda soomaaliya iyo kenya si kor loogu qaado loona xoojiyo taageerada qaxootiga soomaalida ah ee iskood dib ugu laabanaya dalkii hooyo madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa goor dhoweyd jeediyey khudbad uu mar kale ku difaacayay heshiiskii lixda quwadood ay la gaadheen dowladda iiraan bishii hore madaxweyne obama waxa uu sheegay in heshiiskaasi uu ahaa natiijada diblomaasiyadeed ee adag oo ku cadaadisay iiraan inay saxeixdo heshiiskaasi dadka rayidka ah ee wax ku noqday colaadaha dalka afghanistan ayaa sanadkan la sheegay inay ka badan yihiin dadkii ku dhintay sanadkii ugu dhimashada badnaa ee taariikhda colaadda ee afghanistan idaacaddeenina waa naga intaas intaan mar kale kulmi doonna waa ibraahim xasan daandure iyo xuseen barre aadan oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.